haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu toddobaadkan marti noogu yahay wasiir ka tirsan galmudug oo ka hadlaya abaaraha ka jira bartamaha soomaaliya barnaamijka waxay noo soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdiraxmaan maxamed diiriye oo loo yaqaana makaawe oo ah wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowlad goboleedka galmudug kusoo dhowo marka hore barnaamijka wasiir waayahay marka laga hadlayo abaaraha hadda galmudug ayaa la tilmaamayaa inay tahay meelaha ugu daran oo hadda abaaruhu ay kusoo xoogeysanayaan haddii aad faahfaahin kooban ka bixiso xaaladda gobolka marka laga hadlayo abaarta martinid sida ala wada socotaanba roobkii sanadkan waa la waayey xilligii ka horeeyana sidoo kaleeto roob badan ma aysan helin khaasatan gobolka mudug iyo qeybo ka mid ah gobolka galgaduud sidaa la wada socotaanna dadka galmudug ama gobollada dhexe waa dad noloshooda ay ku tiirsan tahay xoolaha nool haddii ay abaari timaadana saameynta ugu horeysa waxay ku yeelanaysaa dadka guuraaga ah saas darteed labadii xilli oo roobka la waayey waxa ay keentay in abaar aan maaragta laga sii taxadirin ama aanan laga sii talagelin ay dadkii qabsato weliba ha ugu sii dirnaato dadka miyiga meelaha fogfog sii degan abaartaasna hadda dadka si aada u saameysay sida hadda aan ku helayno kormeeradii asismankii ugu dambeysay aan sameynay ama annagii oo jabala soo wada saaray galmudug waxay ku jirtaa ama kooway ka tahay meelaha ugu badan ee abaartu ay saameysay cabsidii iyo welwalka aan qabnaana waxay tahay ayadoo xilligii roobka hadda la filahayo ay naga xigto waqti badan oo ku eg ilaa afar bilood marka waa dareemi kartaa culeyska intuu la egyahay
waayahay ma haysaan tirakoob rasmi ah oo ku aadan dadka barakacaynta ay dhan yihiin ama xoolaha ku leeday ama haddii ay jiraan dad dhintay dadka barakacay ama dadka maanaha ay saamaysay abaartu waa dad aan ku qiyaasayna in ka badan shan boqol oo kun xoolo badan ayaa dhintay oo abaarta u dhintay kuwo badanna waa la ildaran yihiin macluul ayagoo aan haysan baati iyo maaragtaa biyo intaba dadkii ku xolo waayey abaarahaas hadda galmudug ka dhacay waxay u soo galeen magaalooyinka si ay nolol u raadsadaan xeryaha qaxootiyada iyo meelaha kaamka dadka barakacayaasha ayay soo galeen sida gobolka mudug iyo gobolka galgaduud xeryaha barakacayaasha aad bay ugu soo badanhayaan dadkii kusoo xoolo beelay abaaraha ka jira sida qiyaasinana way sii badan doonaan haddii aanan gargaar degdega ama maaragta meelahooda aan loogu tegin oo lagu caawinin annaga galmudug ahaana aad bay noo dhibaysaa in dadku ay xeryaha qaxootiga barakacayaasha ay soo galaan waan isku dayeynaa si kastoo maaragta dadkaas lagu caawin karo inaan ku caawino waayahay marka ilaa hadda wax maamulkiina uu qabtay miyaa jira marka laga hadlayo dadka barakacaya gaar ahaan waxaa laga yaabaa hadda meelaha ugu daran wararku aan ka helayna inay ka mid yihiin sida tuulooyinka budbud oo kale iyo weliba afbarwaaqo waxaa jirta biyo dhaamin la bilaabahayo hadduu ilaah yidhaahdo maalinka axadda ah hadduu alla idmo waxaa jirto lacag ay dowladda federaalka ay ugu deeqday dadka abaaraha ay saameeyeen lacagtaas ugu horeysa waxaan rabnaa maaragta hadduu ila raadayo maalinka beriana soo gaari doontaa waxaan rabnaa inaan dadkaas aan ugu samayno biyo dhaamin iyo gargaarka noocyadiisa kala duwan intaan ku gaari karno waana dadka ugu daran ee dhibaatada iyo maaragta ay biila-aanta iyo ay saameysay waa dhul aada u ballaaran dhulkaas mudug waana dhul maaragta biyaha aadna ugu yar yihiin eelashuna aada ugu yar yihiin aadna u kala fog waana dhul bacaad ah dadku marka dhibaato badan ay ku qabaan waase gaaraynaa kaanaga ka galmudug ahaan hadduu ilaah yidhaahdo maalinkai axaddaba hadduu ilah yidhahdo bilaabi doonaa waa gartay dadka aada ugu xoomaya marka la eego magaalada balambal oo sida wararku ay sheegayaan roob uu ka da-ay ilaa iyo hadda wax maareyn ah ama wax maamul ah oo aad dadkaas ku kala hagaysaan si loo caawiyo ma jirtaa
dhibaatooyinka ay abaarta keenta ayay qayb ka tahay in ay dadku ay isku dagaalaan faaga yarkaoo daaqa ah iyo biyaha yarka oho meesha ka jira taas waxay sababtay inay dadkii meesha joogay ay dadkii kusoo maaragta daaq raacay ay ku dagaalamaan tii iyada ahayd dowladdu maaragta gacan xoog le ka geysatay ciidama lakala dhex dhigay waxaan rajeynaynaa hadduu ilaah yidhaahda inaan ayaga meeqay gaarayaan marka qoysaska halkaas gaaray ilaa hadda tiradooda ma haysaan rasmiga
inta hadda aan ku qiyaasayno koridorka ama xariiqa roobka uu ka da-ay oo balambal camudaaq ilaa gurceel ah waxaan ku qiyaasaynaa dad ilaa lixdan kun kor u dhaafahay inay gaareen dadkaas waxay ka kala yimaadeen hiiraan waa ka yimaadeen oo dhinaca gurceel bay ka yimaadeen mudug iyo galguduud qaybta sare puntland iyo dowlad deegaanka soomaalida way isaga yimaadeen inta sirkoo roobka marka uu ka da-ay dadkao dhan baa isugu yimid maamulada degmooyinkaas iyo dowladdana gacan xoogle waxay ka geysanhayaan dadkaas inay si nabadgelya ay ku wada noolaadaan inta abaartii iyo dhibaatada laga baxayo waxalaala wixii gargaarna insha allah waa lasoo gaaraynaa si unqsiyaa badan waayahay wax gargaar oo aad ka hesheen miyaa jira hay-adaha caalamka ama bulshada caalamka maya ilaa hadda wax ballanqaad ka badan ma ay jirto waa iska garanaysaa hay-adaha gargaarada ay bixiyaan inta badan waktiga loo baahan yahay dhaqso kuma yimaadaan way baahan brocess iyo nidaam iyo waxbay iska raacaan laakiin heedo dhowr ah oo hadda safarkii muqdisho aan ku maqnaa wax noo soo ballanqaadaa jirto kuwaasna waxaan rajeynaynaa hadda bishaan markaysa dhammaanin december inayna soo gaari doonaan hadduu ilaah yidhaahdo heedaha kaleeto oo qaramada midoobay ama kuwa kaleeto caalamiga ahna ayaguna barnaamijyadooda way ku jiraan inay dadkaas lasoo gaaro laakiin inta badan waxaan aada ugu dhalaynaa maaragta inay daahaan oy gaabis yihiinoo waktiga maaragta dadka aadka u baahan yihiin aysan inta badan kasoo jawaabin dadka qaarkii abaartu ay maaragtay laysay ama abaarta darteed u dhintay xaggay joogaan tiradoodse ma lahayaa
hadda dadka dhintay laba lix qof waana gobolka mudug dad isugu jira waayeel iyo caruur kuwaasoo abaarta maaragta u gegsan waayey qaarkood dadka kaalanka kusoo xaroodeen dhammaan xiriyaha qaxootiga kuwoodii yaalla maaragta galmudug oo dhan waa lasoo buuxiyey qiyaasta hadda oja ay soo saartay waxay tahay in boqolkii wax ku dhow boqolkii lix xiriyaha qaxootiga ee barakacayaasha ee gobolka galguduud ay soo galeen dad kasoo xoolo beelay ilaa boqolkii toddoba dhibiix lixna inay gobolka mudug sidaas oo kale dad barakacyaala ay xeriya barakacayaasha ay kusoo biireen taasi waxay culays ku tahay maamuladii deegaamada ka jira oo awlba la daahadacahay barakacayaal zaa'id ah culays kalena waxay ku tahay annaga oo aada noo dhimayso in dadkiina guuraaga ahaa ayaga laftood ay noqdaan dad barakacayaal ah marka waxaan u baahanaa waxay tahay inay dadkaasina guuraaga ah deegaankooda wixii loo qaban karo loogu geeyo halkooda lagu caawiyo sife aysan xeryaha barakacayaasha usoo gelin oo isan noqnin dadka galmudugoo jooga dadka barakacayaala isu noqon dhammaantood waa gartay deegaanada qaarkood ma jirtaa in cudurro ay ka dilaaceen wasaaradda caafimaadka way soo tubinaysaa cudurrada shuban biyoodka meelaha qaarkood weli inkastoo aanan xaqiiqadeeda lahaynin laakiin calaamaad jadaecada u eg baa la yaro sheegahayaa laakiin sida caadiga ah marka abaartu sidaan oo kale u dhacdo waxyaabaha kasoo baxay ama kasoo kasoo baxa waxaa ka mid a in maaragta dadku ay ay carruurta maaragta ay tabardarro iyo fuuqbax iyo nafaqadarre ay ku dhacdo taas marka waxay keenaysaa inay ilmo badanna ay jiradaan dadka waayeelka ahna sidoo kaleeto aysan u adkaysan karin kuleylka maaragta iyo haraadka meesha ka jira waa gartay marka waa xaggee meelahaas ugu daran meelaha ugu daran waa wa waa gobolka mudug iyo qaybo ka mida gobolka galguduud degmada gaalkacyo oo kaleeto budbud iyo afar waafo cadaado maaragta qaybo ka mida cabuda gaalkacyo dhuusamareeb abaaraha dadka kasoo barakacay oo dhan oo magaalooyinka nolosha kasoo raadsanhayo dhammaan cudurre ay abaaruhu keenaanba waa lagu arkay waa gartay wax gurmad ah oo dhinaca dawada ah ma jiraa marka oo aad maamulkiina isku xilqaanteen ama aad la kaashateen maamulada kale ama dowladda wasaaradda caafimaadka waxaa jirta tiimam outreach ah ooy ugu talagashay dadkaas soo barakacay oo nafaqa darada iyo jirada iyo waxaas hayso inay kula tacaasho wasaaradda caafimaadka marka dhammaan degmooyinka gobolka oo dhan way ka howlgelisay sidii dadkaas xeryaha barakaayaasha kusoo barakacay loola gaari lahaa waxyaabaha nafaqada ah iyo daawooyin shaqaas marka shaqo fiican ay wasaaradda caafimaadka ka wadaa
waayahay wasiir ugu dambeyn maxaad ku baaqi lahayd maxaad jeclaan lahayd inaad la wadaagto dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya si ay gacan uga geystaan abaaraha fursaddan waxaan uga faa'iidaysanhayaa in aan ummadda soomaaliyeed ugu baaqo in ay marka horeeto isku soo gurmadaan inay marka horeeto alla alla baryaan isku soo gurmadaan ayaga iscaawiyaan waxyaabaha aan ka baranay waxaa ka mid ah intaan kusoo dhex jirnay waxyaabaha humanitarianka ah in gargaarka soomaalida dhexdeeda ah uu ka degdeg badan yahay kana dhacfi badan yahay gargaarada kaleeto qurbajoogta waxaan ugu baaqaynaa inay dadka dib usoo fiiriyaan inay maaragtay wax kasta wixii loo qaban karo loo qabto dadku waa baahan yahay xilli adag ayay ku jiraan oo duruuf adag ay hayso biyuhu aad bay u yar yihiin daadkii xoolaha maba uu jiro dadku xunna u baahan yihiin waxaas dhihi karaa waa xilliga ugu habboon oo cid kasta oo wax baxsanayso adduunya aakhirana anfacahaya ummadda soomaliya waxaa ugu baaqahayaa in loo soo gudmado dadkan waqti dheer oo abaara nagu soo maqan weli xaaladda aad bay noogu xun tahay qurbajoogta kasoo jeeda galmudug iyo dadka ganacsatada kasoo jeeda galmudug iyo dadka hadda galmudug gudaheeda joogaba waxaan ka codsanahayaa ama weydiisanaynaa in annaga dhexdeena aan isku gurmano dadkana la soo gaaro beesha caalamkana ayagana waxaa weydiisanaynaa dadkaa in lasoo gaaro xilliga aysan dadku aysan gaarin inay aada farfara usoo dhacaana lasoo gaaro maaragta la gacan qabto waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga wasiir aad baad umahadsan tahay aad baa umahadsan tahay ridwan toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonku aan ku wareysanayay cabdiraxmaan maxamed diiriye oo loo yaqaano makaawe oo ah wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee maamul goboleedka galmudug inta mar kale aynu kulmi doonno haddii eebbaha wadalaheedmo waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinlaa nabadgeliya